This is VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mowjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad shan iyo labaatanka bisha agost sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweyne muuse biixi cabdi oo xalay ku dhawaaqay in somalilan ay aaday doorasho ama diyaar u tahay maalmo kadib markii uu socdaal ku tegay magaalooyinka bariga
inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeenna wax hadal wadanba ka dhicin iyo in dimuqraadiyaddu hirgasho oo dadkuna israaco
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo walaaca ka muujiyey xadgudubyada iyo guurka qasabka ah ee kooxda shabaab ay kula kacayaan gabdhaha da'da yar oo afar iyo toban jir waalidka afar iyo toban jir ku daraya nin dilaa ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo shareecada islaamkana ma ogolo waa awood loo sheeganayo waa cabsigelin ama digniin la siinayo laleeyahay haddaada ninkaan raacin ma jirto waa dareemi kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ayay maaragtay
qodobadaas iyo wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dalalka ukrain iyo ruushka ayaa maanta isweydaarsaday shan iyo toban maxabiis dagaal kadib markii uu dhexdhexaadiyey dalka isutaga imaaraadka carabta tallaabadan ayaa ah markii ugu horreysay ay sameeyaan tan iyo markii ukrain ay weerarka lama filaanka ah ku qaaday gobolka kuriske bishan agost lixdeedii kaasoo ahaa kii ugu weynaa ee dal shisheeye uu ku qaado ruushka wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ciidamada ruushka ee lala wareegay ayaa lagu qabtay gobolka kureski dhammaan ciidamada ruushka ee la soo daayay ayaa ku sugan dalka belarus oo lagu siinayo daweyn iyo dib u dejin ka hor inta aan dib loogu celinin ruushka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa muujisay siday ugu faraxsan tahay fududaynta isutagga imaaraadka carabta ee howshan maxaabiista laysku wadaarsaday madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa isagana warbaahinta bulshada soo dhigay sawir maxaabiis laysku weedaarsaday kuwaas oo ku jeeni qaarsan calanka buluuga iyo huruudda isugu jira ee dalkaasi islamarkaana laabta isgelinaya isagoo sheegay in ciidamada dib usoo laabtay ay isugu jiraan ciidamada xuduudka ilaaliya kuwa ilaalada qaranka iyo weliba kuwa milatariga dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein ayaa muddo soo jiitamayay iyadoo marba marka ka dambeysana ay isweydaarsanayaan gantaallo iyo weliba weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn tallaabadan maxaabiis isku bedelashada ayaana waxaa fududeeyey ama dhexdhexaadinayay dalka isutaga imaaraadka carabta mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa baaritaan ku bilaabay weerar qaar loo adeegsaday oo lala beegsaday macbad yuhuudda ay leedahay oo ku yaala magaala badda mediteraneanka dacalka ku haysa iyadoo halkaasi uu ku dhaawacmay askari ciidamada booliska ka tirsan hay-adaha ammaanka ayaa wada baaritaan la xiriira qofka falkaasi looga shakisan yahay inuu fuliyey laba gaari oo yaalay macbadka oo ku yaala magaalada montbilar ayaa dab la qabadsiiye sabtidii sida war ay soo saareen ay ku sheegeen dacwad oogayaasha ka hortaga argagixisada ciidamada dabdemiska ayaa sidoo kale sheegay in dab ay ku arkeen laba albaab oo laga galo macbadka askari ka mid ah booliska halkaasi gaaray ayaana ku dhaawacmay kadib markii taangiga shidaalka ee mid ka mid ah gawaarida uu qarxay sida wararka lagu sheegay shan qof oo uu ka mid yahay qof wadaad ah ayaa halkaasi ku sugnaa xilliga weerarka uu dhacay kuwaasoo aanay waxba soo gaarin sida wararka lagu xusay dhegeystayaal warkeennii dunida waa nagaynta u diyaargarooba qeybaha kale ee idaacaddeenna subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa xalay sheegay in dadka ay diyaar u yihiin doorasho xili uu ka soo laabtay booqasho uu maalmo ku tegay magaalooyinka bariga ee somalilan hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo weli aan la gelin ololaha doorashada warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray xamse cali jeesto
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka warbixiyey safaruu labadii toddobaad ee u dambeeyey ku mareeyey gobollada bariga ee somalilan madaxweynaha somalilan ayaa sheegay inay somalilan u jihaysatay doorasho isagoo dadweyne tiro badan oo soo dhoweynayay kula hadlayay barxadda khayryadii magaalada hargeysa
gobollada barigaanu safarka ugu tagnay waxaannu kala soo kulannay dad diyaar u ah difaaca dalkooda oo colaada ku jira oo aan degganayn oo had iyo habeen soo taagan oo cadowga iska ilaalinaya oo aan roobkuna ku yaraa oo aad iyo aad meelaha miyigu u kululaayeen haddana aad iyo aad u adkaysanaya oo u diyaara inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeenna wax hadal oo dambe ka dhicin dad aad iyo aad idiin sugaaya haddaad gobollada galbeedka tihiin oo sugaya dareenkiinna iyo waxlaqabashadiinna iyo gurmadkiinna dhinac walba ah waayo waxaa aad u haysatay cimaradii oo saamaysay isbeddeshay iyo roobyari iyo colaado iyo hawl badan baa dadkaasi hayeen waxayse aanay u damqanayn oo ay ka mid ahaayeen difaaca qaranka somalilan iyo in dimuqraadiyaddu hirgasho oo dadkuna israaco aad iyo aad bay idiin soo salaamayeen geesta kale siyaasi maxamuud cabdi jaamac xooto oo ka mida siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaanu weydiinay waxa uu ka dhigan yahay safarkan madaxweynaha oo ku soo beegmay xilli ay somalilan u diyaargaroobayso doorashada
xamse walaal aad baad u mahadsan tahay safarka madaxweynuhu laba ujeedo oo muuqda ayuu lahaa si aad la socoto madaxweynuhu waxa uu goobihii uu marayey oo dhan kaga dhawaaqaya in difaaca dalka iyo doorasho ay xukuumadda ama qaranka somalilan uu u diyaargaroobay ama uu gelayo marka runtii waxa weyaan laba erey oo aad u culus maadaama oo xaaladda aynu ku jirno aad ogtahay sida aad sheegtay doorashadii kaabiga nagu soo hayso gobolada bariga qaarkoodna xaalado colaadeed ay ka taagan yihiin gaar ahaan gobolka sool oo muddo dheer gacanta somalilan ku jiray sanad guuradiisii caawa ay ku beegan tahay markii somalilan laga faramaroojiyey ama laga soo saaray marka madaxweynuhu maadaama oo sanad ka soo wareegay waa su-aasha ugu weyn oo hortaala waxa uu arrintaasi kaga jawaabayo maadaamaaynu ognahay maxaabiis fara badanna in laga hayo dagaalkaana dee gobolkii sool lagaga qabsaday saddexda gobol dee barigaa ee uu soo marana runtii ay ahaayeen saddex gobol oo ay ka taagan tahay muran ama dee ay sheegashadeeda sheeganayaan markaa ciddii ka soo horjeeda somalilan sidoo kalena ay saameyn badan ku leeyihiin dee soomaaliya iyo taageerayaasha xagga siyaasadda maanta ee kula saaxiibka ah ee soomaaliya oo ah in goboladaasi gacanta somalilan laga saaro marka safarkan ujeedadiisa saddexaad waxay ahayd maadaama oo maanta somalilan ictiraaf doonayso dad badan baa udhigaya ama dowladaha somalilan kasoo horjeeda udhigaya xaalada doorasho ee lagu jiro iyo xaaladaha colaadeed ee gobolka ka taagan inaan loo ictiraafi karin marka tashuush ama waxay ku fureen ictiraafka somalilan gaar ahaan dee etoobiya oo ah tamaanta ku dhawaaqday ama heshiiska hordhaca la gashay somalilan in ay sugto isbedelka ka dhici doona ee doorashada somalilan ka qabsoomeysa noofembar markaa saddexdaa ujeedo ayuu safarka madaxweynuhu lahaa maadaamauu maanta ku soo noqday caasimadda hargeysa uu marka hore ka kici timina su-aashaasi runtii waa in la isweydiiyaa maxaa madaxweynaha uga soo qabsoomay safarkaasi waa tu koowaad waxaan odhan karaa maadaama oo doorasho lagu jiro ololihiina weli si rasmiya aan loo bilaabin hore mucaaridka somalilan gobolada qaarkood bay ku soo mareen safaro taageero fara badan baanay runtii muujiyeen taasoo inta badan dadka reer somalilan geyeysiisay ololaha ama dee safarada ay mucaarid ku soo mareen iyo xukuumadda oo wax tallaabo aan qaadin ama aan ololo samaynin in inta badan taageerayaashii mucaaridku ama dadkii codayn lahaa ay mucaaridku la wareegeen marka ujeeddada safarka madaxweyne waxayd inuu taa ka jawaabo runtiina way ka muuqataa si weyn baa loogu soo dhoweeyey gobolada gaar ahaan deegaamada ay mucaaridku ku xooga badan yihiin ama codadka faraha badanna ay ka helaan xamse cali jeesto v o a hargeysa
xubno ka mid aha dumarka ku jira baarlamaanka soomaaliya iyo qaar ka mid ah ururada haweenka ayaa walaac ka muujiyey guurka qasabka ah iyo xadgudubyada lagula kaco gabdhaha yaryar ee eheladooda ay u guuriyaan rag ka tirsan kooxda al-shabaab walaaca haweenka ayaa yimi kadib markii toddobaadkan maxkamadda ciidamada qalabka sida la horgeeyey toddoba gabdhood oo da-dooda ay u dhexayso afar iyo toban jir ilaa toddobiyo toban jir kuwaasoo loo tahriibinayay rag al-shabaab ka tirsan oo sida ay sheegeen eheladooda ay u guuriyeen kuna sugan deegaano ka mid ah gobolka galgaduud warbixin gobolka galgaduud taas oo markii dambena lagu wareejiyey xarumaha dhaqan celinta gabdhahan oo la horgeeyay maxkamadda ciidamada ayaa laga soo qabtay suuqbacaad iyagoo si qarsoodi ah loogu diyaarinayay in loo diro magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaasoo ay ku sugan yihiin ragga shabaabka oo aysan weligood arkin ee loo guuriyey xeeraaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida cabdulaahi khaliif oo faahfaahinayay kiiska gabdhaha ayaa sheegay inay da-dooda u dhexayso afar iyo toban ilaa toddobiyo toban jir loona sii waday dhulka shabaabka ay joogaan kadib markii waalidkood iyo ehladooda ay u guuriyeen dhammaan waa under age afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban sana ay wada jiraan kulligooda waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay baydhabo dhulkay soo mareen suuqbacaad ayaa lagu qabtay iyagoo u socda ceeldheer hay-adaha baarista ku soo wareejiyey hay-adaha cadaaladdan hadda la hor keenay maxkamadda mudan guddoomiye waalidkii iyaga dhalay ayaa wuxuu si khasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaariijta al-shabaab oo ceeldheer joogo intaas uguma ekeenee waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan waxaa la yaable mudan guddoomiye eeday sannadda lixaad iqro waa afar iyo toban jir waalidka afar iyo toban jir ku daraaya nin dilaa ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo baydhabo ilaa iyo ceeldheer shan boqol iyo toddoba kilomitir waay isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin shabaab ahoo dadka laaya gabadha afar iyo toban jirkaah u diray mudan guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas tilaabo cad ay maxkamadda ka qaado sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedaysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay-adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo shabaabka ah sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iyaga dhalay naftirkooda khatar bay ku yihiin
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa gabdhahaasi ku xukumay in lagu wareejiyo xarunta xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka bacdamaa toddobada gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwo da' ahaan aan qaangaarin iyo kuwo aan u bislaanin garasho ahaan islamarkaana aysan ka helin waalidkood xanaanayntii ku habbooneed oo ay nafahooda halis geliyeen waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan toddobadooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqancelinta haweenka sidoo kale waxaa la farayaa hay-adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed iyo tooda nabadgelyo
haddaba qaar ka mid ah dumarka soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa arrinkaasi ka falceliyey xildhibaanad xaawo sokor oo ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa v o e da uga warantay siday uga walaacsan tahay in gabdhadda yar qasab loogu guuriyo ragga shabaabka iyadoo tilmaantay inay si gaara uga naxday maadaama iyada ay tahay guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka soomaaliya waxay ahayd arrin aada u qaabdaran naxdinteeda leh murugo nagu reebtay dhammaan soomaalidoo dhanna saamaysay oo aan waafaqsanayn sharciga islaamka iyo sharciga caalamigaba sababtoo ah ma qaangaarin gabdhahaas waxayna sheeganayeen in waalidiintooda ay soo direen marka waxay ahayd dhammaan shacabka iyo guud ahaan anaku mas-uuliyiintii xildhibaanada ah waxaan u aragnay dhibaato aniga ka guudi ahaan si qaasay ii saamaynaysa maadaama aan ka shaqaynayay u dhaqdhaqaaqidda mise sharciyada xuquuqda insaanka aan u shaqaynayay si gaara ii taabatay marka maxkamadana si fiican ay samaysay dhaqancelina u samaysay waxay u dirtay xarunta dhaqancelinta laakiin walaac badanay nagu abuurtay markii horeeto waxay ahayd shabaabka markii horeeto waxay sameynayeen gabdhaha yaryarka ay guursanayeen laba magay ka dhalaayeen wayna iskaaga tagaayeen laakiin dhowaanahaan aniga umaanan malaynaynin in barnaamijka ay joojiyeen u malaynayo maayahani inuu socdo uma malaynaynin markaan arkay gabdhaha iyo guud ahaan soomaaliya ay aragtayna walaac badana muuqdo arrin dhibaatadeeda iyo culeyskeeda le waaye waxayna u baahan tahay wacyigelin badan in loo sameeyo shacabka soomaaliyeed oo gabdhahan qaangaarin u diraay nimankan shabaabka ah
jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir oo sidoo kale v o e-da uga warantay dareenkeeda ku aadan xaaladda gabdhahaasi yaryar ayaa sheegtay haween ahaan inay si gaara u taabatay
annaga si gaara ay noo taabanaysaa waxayna ka mid tahay tacadiyada loo geysanaya haweenka tiro intaan la eg waa markii ugu horreysay ay kasoo muuqdaan maxkamadda waana arrinaan isdhigi karo haween ahaan annaga si gaara ay noo taabanaysaa gabdhahaas dabcan waxaa laga yaabaa in awood loosamelagu sameeyey oo ayna racli ka ahayn qasab inuu jiro oo ay tahay guur qasaba ejka marka loo fiiriyo kale maaragta ma aha wakti macquul ah waayo gabdhuhu weli maaragta xilligooda waxaa laga yaaba waxbarasho mayna helin nabad mayna helin haddana waxaa loogu daray in maaragta qasab macnaha nolol qasaba la geeyo waxaa kaloo kasii daran waa la masaafurinayay oo maaragta waa dad maaragta haddana loo dhiibay nimanka loo dhiibay xataa waxay ku samaynayan lama yaqaano kan loo geynayan waxay kala kulmayan lama yaqaano marka haween ahaan waana taabanaysaa waa gabdho yaryar ejka ay ku jiraan iyo waktiga ay ku jiraan waxay idin waxbarasho helaan inay nabad helaan inay nolol helaan inay waalidiintooda la noolaadaan marka waa xadgudub shareecada islaamkana ma ogolo waa awood loo sheeganayo ba cabsigelin ama digniin la siinayo laleeyahay haddaadan ninkaan raacin ma jirto waa dareemi kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ayay maaragtay ku dhex noolaan kartaa noloshay la kulmi doonto waa nolol noocoy ah meeshay u socoto ma garanayso marka aniga waxay ila tahay waxaa looga bixi karaa in la helo nidaam iyo kala dambayn waxay u baahan tahay arrin mas-uuliyad wadareed ah oo bulshada soomaaliyeed oo dhan ay u istaagaan waana in gacan bira looga hortago khawaariidtan qabaanu kaasaan uga bixi karnaa argagaxa iyo dhibaatada gabdhaha soomaaliyeed loo geysanayo gabdhahan oo da-doodu ay u dhexayso afar iyo toban ilaa toddobiyo toban jir ayaa maxkamadda ka sheegay inay eheladooda ku dareen rag ka tirsan ururka al-shabaab oo ku sugan deegaano u dhowdhow degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kuwaasoo aysan xitaa weligood is arkin wasaaradda maaliyadda ee kenya ayaa sheegtay in dowladda aysan haynin miisaaniyad ay si joogto ah ugu howlgelin karto macalimiinta wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaano i s s iyadoo macalimiinta dalkaasi ay horey ugu dhawaaqeen in shaqo joojin ay sameynayaan wariyaha v o eda ee magaalada nairobi intisaar saalax xuseen ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan noo soo dirtay
john badi oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka kenya ayaa sheegay in dowladdu aysan hayn miisaaniyad ay si joogtaha ugu howlgelin karto macalimiinta wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo soo gaabiyo j s s wuxuu hadalkani wasiirka ka sheegay xilli uu waraysi siinayay telefishinka maxalliga ah ee citizen wasiir baadi ayaa waxa uu sheegay inay u baahan yihiin kabitaan dhaqaale oo gaaraya saddex iyo toban bilyan oo lacagta kenya shilin ah wuxuu intaasi wasiirka ku daray in xataa aysan suurtagal ahayn in la shaqaalaysiiyo labaatan kun oo macalimiin dheeraad ah sidii ay horey dowladdu u ballanqaaday waxay imaanaysaa arrintani iyadoo laga cabsi qabo in shaqo joojin qaran ay saameyso dib u furka dugsiyada wadanka oo maalinta isniinta ah ee soo socota la filayo maadaama ay macalimiinta dalbanayaan in la dhaqangeliyo heshiis ku saabsanaa mushaar kordhin oo ay sanado ka hor la saxiixdeen guddiga adeega macalimiinta ee loo soo gaabiyo t s c macalimiinta ayaa tabashadooda waxay u gudbiyeen dowladda iyaga oo horey u sheegay in maanta oo axada uu ku beegan shan iyo labaatanka agosto haddiisan wax jawaab ah aysan ka helin dowladda ee maalinta isniinta ah ee berita ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin maadaama dowladdu ay sheegtay in xilligan aysan hayn miisaaniyad joogto ah oo ay ku howlgelin karto macalimiinta maxay uga sii dari kartaa cabashada macalimiinta wadanka waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey cumar xasan cabdi oo ka mid ah macalimiinta waddankani kenya hadalkan dowladda ka soo yeeray sida haddeertan jirto waxaa suuragala inay oga sii darto oo nimankan macalimiintan ururkan sida loo yaqaano ururkan ku midaysan macalimiinta waxbarashada asaasiga ee dalkani kenya loo yaqaano markii lasoo gaabsho kupeed sida ayaga ololaha u wadaan maxaa suurageli karaa in ma aragtay ay dowladda ay ku gacan sayraan oo ay diidaan ma aragtay ballamyaha ay u qaadeen ma aragtay u qaadeen waayo sababta keeni karto maxay tahay sida uu sheegay ninka u weyn ururka macalmidaysan ee macalimiinta kupet ninka la yiraahdo akelo missouri in taariikhda markay ku beegneed laba iyo tobanka bisha agosto in warqad uu qoray ninka wasaaradda u weyn xoghayaha golaha wasaaradda shaqada ee mr alfred mutua uu u qoray warqad warqadaasna aysan jawaab saxa aysan ka helin sababtaas ayaa iyadana keeni karto in ma aragtay ku madax adeegaan nimankani ay u diidaan in ma aragtay ay u qaataan wadahadalka ay u qaataan cumar cabdi xasan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa haddii tallaabada shaqo joojinta ay macalimiinta ku dhaqaaqaan in arintaasi ay rajabeel u keenayso ardada wax ka barata iskuulaadka dowladda qabadaha ay soo food saarayso ay wajahayso maxaa waye ciyaalka ardayda iskuulka dhigta caqabadahaas maxaa ka mid ah khalkhal ku imaani karo waxbarashadooda maxaa kaloo ku imaan karaa caqabadaha ka mid ah in ardaydii imtixaanaadka isku diyaarinayay in ay rajabeelaan waayo sidaa ogtahay ma sahlana u diyaarinta ardayda imtixaanka ugu dambeeya inay sahlaneen ardayda mar walba ay u baahan yihiin macalimiinta weliba khaasatan waqtiyada ee imtixaanka uu soo dhowaado gabagabaha sida hadeertan ay ku dhawaaqeen taamka ugu dambeeya oo sanadka imtixaanaadka guud ayaa soo dhow oo bisha laba bilood keli ka dhiman ardayda marka caqabadahooda way iska fara badan yihiin macalimiintoodii hadday waayaanna kolley dhibaatadooda way iska fara badanaysaa soddon iyo kowdii bishii julaay aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ururka macalimiinta dalka kenya ay ku dhawaaqeen in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada ee xilli dugsiyeedka saddexaad ee sanadkan haddii aysan dowladda dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyo t s c taasoo walaac badan ku dhalisay waalidiinta wadanka kenya intisaar saale xuseen v o a nairobi
weli waxaad nagala socotaan v o a haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno kulamadii xalay shalay dhacay ee horyaalka premier leaga kooxda manchester united ayaa guuldaro kala kulantay kooxda brighton kulan ka tirsan horyaalka premier leaga manchester united ayaana ku dhibaatooneysaa kooxda brighton tan iyo intii uu yimid tababare eric tanxaaq shan jeer oo ay ka hortageen kooxdaasi united hal mar keliya ayay badisay inta kale dhibaato ayay ku qabeen sidoo kale kooxda crystal balas oo gurigeeda joogtana labiyo cibir waxaa uga badisay westham united fulham iyo lester oo wada ciyaara fulham ayaa labiyo hal ku badisay manchester city oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaguana afar iyo hal waxay ku garaacday kooxda epswich town southampton iyo nottingham forest oo wada ciyaarana hal iyo eber nottingham ayaa ku badisay tottenham waxay afar iyo eber uga badisay kooxda everton halka kooxda arsenalna ayaa labiyo eber uga badisay kooxda astan villa dhinaca haddii aan fiirino horyaalka laliigahana kulamadii dhacay barcelona andrahde osasuna ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda mayorka barcelona iyo atletico oo wada ciyaarana barsa ayaa waxay ku badisay laba iyo hal waxaa kaloo ka tirsan kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa la ciyaaray barma ayaa labiyo hal oga badisay kooxda ac milan lazio waxay labiyo hal oga badisay kooxda anrahde udineza waxay labiyo hal oga badisay kooxda lazio inter milanna waxaa markaa anrahde kooxda ac milan ayaa markaasi waxay ku bilaabatay kulankeedii ugu horeeyay horyaalka barbaro xalina waa laga badiyey kooxdan ayaa iska badashay tababaraheedii hore waxaana ilaa iyo hadda aysan badinin labadii kulan ee ugu horeysa horyaalka serecaga markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii khadiija cabdulaahi dales heestaasi ay ku luuqayso dalees ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeena galabnimo nabadgelyo